barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah sagaalka bisha julaay ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandoray anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka sugaalka dhaqanka oo maanta aan ku soo qaadanayno farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka casriga gashaanti magaca la dhaho soomaalida waxay u dhaqaanaan gabdhaha laakiin markaan idiin af soomaaliyeeyo waxaa la dhahaa gasho hanti aad ka faa'iidiide bilcaan waa bilistii caanka ahayd ruuxiioo nacase baa reer yeelanaya wuu bilmayaayo wuu waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiistii ku dhawaaqay in howlgalka maraykanka ee afghanistan lasoo afjari doono koob iyo soddonka bisha agost ee sannadkan isagoo ka hadlaya aqalka cad ayuu madaxweynuhu difaacay go-aankiisa uu kusoo gebagabaynayo dagaalkii wakhtiga dheer ee maraykanka uu galay biden ayaa intaasi ku daray kadib markii labaatan sano gudahood ay ku qarash gareeyeen hal trilyan oo dollar islamarkaana ay arkeen dhimashada laba kun iyo afar boqol oo howlwadeenno maraykan ah in washington aysan kusii adkaysan doonin siyaasaddii la dejiyey labaatan sano ka hor markaas oo kooxda al-qaacida ee fadhigeedu yahay afghanistan ay weeraro ku qaadeen maraykanka biden ayaa sheegay in waxyaabaha uu maraykanka maalmahan muhiimadda koowaad siinayo ay yihiin u diyaargarowga aafo labaad kadib coronavirus dejinta istaraatiijiyad ay kula tartamaan dhaqaalaha china iyo halista isbeddelka cimilada hadalka biden ayaa imaanaya iyadoo milatariga maraykanka ay talaadadii ku dhawaaqeen in kabixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan la dhammaystiray sagaashan boqolkiiba inta ku harsanna lasoo gebagabayn doono dhammaadka bisha agost sidoo kale isbahaysiga nato ayaa iyagana ugu dambayn isla wakhtigaasi ku bixi doona halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay kala duwanaanshaha guurkii hore iyo guurka casriga ah waxaa barnaamijka soo jeedinaya axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool oo jooga xeryaha dhadhaab ee dalka kenya
kulanti wacaana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta oo maalin walba oo jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan wuxuu idinka imaanaya dhadhaab barnaamijka waxaa marti igu ah axmed faarax cabdi iyo sidoo kale cabdisamad dhiire xuseen oo ka mid ah markaasi isaguna dadka arrimaha dhanka dhaqanka aad ugu duleela islamarkaana inta badan ka hadla arrimahan una ololeya barnaamijkana waxaan ku eegaynaa dhanka guurka markay timaado dhaqanka hore ee soomaalida iyo weliba midka barnaamijka waxaan ku bilaabaya axmed faarax cabdi axmed ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijka suyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal waad baad u mahadsan tahay waxaa la yidhahdaa axmed faarax cabdi sidaad hore u sheegtay guurkii hore wuxuu ahaa mid sooyaalkiisa aad loo garanayo oo dhaqankiisa uu wacan yahay waxaan garanayaa in gabdhaha gambar lagu doono aadan arkin aadan u sheekaynin aad aabbaheed iyo aabbayoga ay wada hadlaan cidda reerka la yimaado xiblaan rabnaay hana la siiyo waan ku maqalnay markale la soo noqdo ku aragnay mar saddexaad lasoo noqdo markaa la dhaho bal waa lagu tashanay iska noqo marka afraad lagu dhaho gabadhi waan ku siinay adeerkeed hebel iyo ayeydeed heble iyo hebel iyo hebel uta iyadoo la tixraacayo dhaqankii ahaa af soomaaliga sidiisaba aan ku hadalno wuxuu leeyahay mid dadan iyo mid daalacan gashaanti magaca la dhaho soomaalida waxay u dhaqaanaan gabdhaha laakiin markaan idiin af soomaaliyeeyo waxaa la dhahaa gasho hanti aad ka faa'iididay bilcaan waa bilistii caanka ahayd ruuxiyo nacase baa reer yeelanaya wuu bilmayaayo wuu quruxsanaanaya guurkii hore iyo kan hadda eh wax isku dhow iyo wax israaci karo midna maaha kii horaa ka wanaagsan kana fiicnaa kana khayr badnaa kana wacnaa maxaa yeelay gabadha aan guursanaya waxaan dhihi jiray yaa dhal cabdisamed xasan dhiire xuseen dhiiraa dhal alele nin la garanayaa gabadhaa dhal hooyada waaye waa heblo laakiin hadda ma jiraan wixii waan ku arkay waan ku jeclaaday waaye marka guurkii hore in loo noqdo oo asalkii soomaalida meel kasta oo ay joogta raas caseer ilaa raas kemboni nf d ethoobia nin walba meel walba uu ka imaado soomaaliya dhaqanka annaga midkaasuu ahaa laakiin hadda dhaqankii wuu burburay waa laga tegey waa la baabi'iyey waxaan bulshada ku waaninayaa in ay ku noqdaan dhaqankoodii hore waayahay ee axmed ee waan kuu soo laaban doonaa cabdisamed waad maqashaa axmed wuxuu markaasi uu yidhi guurkii hore ee dhanka dhanka dhaqanka ee wuxuu yidhi axmed guurkii hore dhanka dhaqanka kii horaa wanaagsanaa ee marka adiga ee guurkan dambe iyo markaad isku fiiriso guurkii hore ee soomaalida ee ka warran haddee midkaa wuxuu ahaa waxaa la bixin jiray kii hore geel baa la bixin jiray qori baa la bixin jiray faras baa la bixin jiray maanta midkan dambeeto wuxuu kaga fiican yahay gabadhii wiilka waa isbaranaya iyagoo iswatoon bay imaanhayaan aabihii iyo dhaqankii kaleeto iyo wixii xoolo lagu dhigan jiray ma jiro maanta waxa inkastoo hadda uu ka yara qaalisan yahay oo doolarkii meherkii uu qaaliyo ma ogiya laakiin kana ka fudud meherkina waa heshiis caadi u yahay dhaqankaneeta wuxuu yahay gabadhii oo maraykanka imaata oo qaarkood waxaa la heli karaa oo qaraamaadkooda wato oo iyada ay isbixinayso waayahay cabdisamed waa mahadsan tahay axmed waad maqashaa cabdisamed wuxuu aad u taageerayaa guurkan dambe oo uu dhahay ee kii hore ee markaasi uu ka qarashar yahay oo inta badan dhibaatooyin fara badan baa guurka hore loo marayay laakiin waxaa waaye dhaqankan yaan kaga dayanay sooyaalkan xagguu ka soo jeedaa su-aasha in la isweydiiyo u baahan waxaa weeye halkuu dhaqankan ka soo annaga mid baan lahayn sooyaal ahoo jiray oo birimageydha la dhaho oo yaa dhalay gabadhan yaa sii dhalay intay ka timid intay gashaa ma- dhaqashadeeda waase ee waxtarkeeda waase caafimaadkeeda waase hebel loo guuri maxaa yeele waxaa la dhihi jiri wiilkaada maalin buu hiilo kaa rabaa oo maalinkaad hooyadii guursanayso tii ayadahayd meeshay ka baxday sidaa darteed aniga waxay ila tahay reer wixii lagu dhaqay looma dhaamee in dib loo noqdo oo hidihii afarta boqol shanta boqol ee sana jiray ama kunka sana jiray ee qaaliga ahaa ee aan ku dhaqnayni in loo laabtay ila tahay oo gabdhaha iyo wiilasha ay isku abtirsadaan iyadoon faquuq jirin in laakiin waxaa taqaana guurso waxaa taqaana ha kuu dhashay aniga saasay ila tahay axmed ee waxaad ee markaas culays ka aad saaraysaa islamarkaana aad taageeraysaa guurkii hore ee muddooyinkan dambe casri baa la gaaray oo qaabab kala duwan ba markaasi ay dadku isku jeclaadaan ee qaarkood waxaa laga yaabaa inay si tooso isu arkeen halka qaarkoodna ay baraha bulshada isku barteen marka ee, guurkii hore waxaa laga yaabaa wiilka inuu gabadha maalin maalmaha ka mid u arko iyadoo markaasi xoolo soo arorisoo kale safar dheer uu u maro laga yaaba habeennimo inuu intaasoo habeen uu sii socdo si uu gabadhaasi u arko amaba reerkoodii uu markaasi uu la kulmo marka miyaysan ee, guurkan dambe aan la oran karin kan dambaa ee ka fudud sidoo kaleetana waddooyinka loo maraya uu ka sahlan yahay kii hore maya maya maya gabadhaa uu libaaxa ii cuni gaaray ayaa waxay ka wacan tahay middan sababtoo ay tahay gabadha loogama wiilka iyo gabadha iskukaansanaya lagamaba shikin jirinba laakiin kuwan waa la kala ilaalinaya kuwan waa la kala ilaalinaya abow galaaska biyahan kaa dhex arkay sambuusaha ila qanin dhaqankaana waxaanba ka soo horjeedaayo waa dhaqan shisheeye dhaqan xataa carbeed ma aha waa dhaqan shisheeye waa culture nooga imaada maraykanka iyo ingiriiska iyo wadamaha reer yurub ee horumaray dhaqankoodii iyo hidadooda ilaaliyaan nahay dad isku filan baan nahay ee, soomaalida koley way abtirsataa nin walba abtirkiisa wuxuu gaarsiinaya ilaa soddon afartan oday buu gaarsiinaya sababtuu u gaarsiinaya waxaa ilaalintaa la ilaalinaya sooyaanka aniga waxay ila tahay axmed ahaane bir kuma goynaya laakiin waxaan leeyahay dhaqankii hore ha loo noqdo waayahay ee, cabdisamed ee, waad aragtaa axmed dooda meeshuu gaarsiiyey ee, marka adiguna waxaad sheegtay in ee, guurkan hore uu ka fudud yahay isla markaana aad sheegtay guurkii hore in caqabada lagala kulmi jiray markay noqoto dhanka guurka gabadha xoolo fara badan la isku xidhi jiray sidoo kaletana waxaad sheegtay in uu caqabado fara badan lala kulmi jiray axmed wuxuu sidoo kale taabtay in markii loo fiiriyo guurkii hore ee loo fiirin jiray dhanka isirka gabadha waa ina hebel waa ina sii hebel waxyaaba fara badan loo fiirin jiray isagoo sidaas mahmada soomaalida soo qaatay ahayd ee, cunugaaga oo hiili Ee, marka ka waran horta run ahaantii axmed waxa waaye wixii hore oo jiri jiray iyo maanta ismale maanta adduunka wuxuu jooga model technology gabadha maraykan joogta wiilka maraykan jooga halkan ay iska arkaan Ka- ina gabar jamal oo dhisan oo qaabkii naag lagu guursan jiray ay tahay wuu arkaa midda meesha ku jirta waxay tahay dhibkii aabbihii intuu wiilka kala lugay meeshan uu u lugayn jiray intaasoo kilomitir oo duur u mari jiray oo halaq iyo balaayo u mari jiray hadda telefoon baa laga meheriya gabadhii wiilkii oo maraykan joogaya halkan joogo ehel buu soo wakiilinaya wakiilkii waa loogu meherinaya midda kale waxa waaye soomaalida wixii ay isku faquuqi jirto hebel waa reer mid reerkaa weeye weeye iyo waxa iyo way baxday maanta soomaali waa walaalo kulli maanta ma jirto wax la dhihi jiro ciddan waa cidaasayto waa waa iyo reer hibaalo iyo reer dhurwaa iyo reer qudquuto waa ma jirto gabadhii iyo wiilka hadday isjeclaadaan way isguursanayaan waayo maxaa keena waxaa keena wuxuu yahay gabdhihii baa batay wiilashii baa yaraaday marka sidaa darteed nin kasta wuxuu leeyahy gabadhaada haddii wiil kaa helo allah usoo usakro wiilkii baa meesha nasiib ka helay iyo gabadhii oo isjeclaadeen oo israbaan baa meesha ka soo baxay soomaalidii la takroori jiray oo la takoori jirayna way ka baxday meesha soomaali waa dad waa dad islaami wax la isku takoorahayeen waa waxaan jirin oo haddii dib loo raaco aan socon karin marka sidaa darteed baa keentay waqtigii oo noqday wadankii oo adduunkii oo isbedelo model technology la galay meeshan laiskala hadli karo meel kasta laiska mehrin karo iyo tan oo imaatay in dadkii dhaladkii iyo wixii la takoori jiray ee ka baxday meesha tanaa ka fudud oo ka fiican ka badan oo ka qaraamadiya waayahay axmed weli wuxuu ku adkaysanaya cabdisamad in guurkan dambe uu ka kharashar yahay guurkii hore ee islamarkaana uu yahay mid ka fudud oo xilli casriya lagu jira ee markaasi dhallinyaradu ay si dhib yar isku jeclaan karaan islamarkaana hawshooda ay ku dhammaysan karaan ee horta qarashka nin walbaba intuu bixinayo waa wax u qoran oo alla uu u qadaro subxaanahu wa tacaala haddana geel iyo lo iyo ari iyo qori iyo faras lama kala qaato ee guurkii waa sidaa wuu ka fudud yahay wuuna fudud yahay aniga waxaan leeyahay niman yahow nin walbow hiddahaada u noqo walaashaa guurso waxaad taqaana guurso waxaad taqaana ha kuu dhashay haddaad reerka iyo waxaa mahmaha oo soomaalida ay tidhaahdaa ood iyo naagba kor looma doono oo macnaheeda yahay agagaarkaada ka daday haddaad reer oodi rabto reer miyii baa nahay oo masaar iyo baangad baan qaadan jirnay haddaad reer oodi rabto ooda meelaha agtaadaa laga gurtaa jimcarka iyo wax walbaba laakiin haddaad tiraa ood baan kori dooni xamaal baan ku dilay sidaa darteed aniga waxay ila tahay ood iyo naagba kor looma doonee gabdhaha guryaha joogaan ha la guursado saasay ila tahay dhaqankan lacag ma jirto xoolo ma jira geel ma jira wax lagugu xiraaya ma laha waa iska free waa la raystay ee laakiin aan kaljaga annagii ku soo noqonno oo aan sidaan reerka u muunayn jirnay ee gabadha ninka dhalay loo sharfi jira ha loo sharfo sodoh siday ahaan jirtay ha noqoto sodog siduu ahaa ha noqdo seedigii siduu ahaa ha noqdo abtiga fadhiga ha looga kaco laakiin isdhexyaacan xishmadii iyo qadarintii bilaadanimo ee jirtay een huwanayn iriday ka baxday nin gabadhaada qabaa iska kaagmari hawlna sidaa ma ahan jirin ani marka waxay ila tahay dhaqankii hore ha loo noqdo marka axmed dhaqankii hore maxaa lagu sababayn jiray maxaase lafdhabar u ahaa markay timaado ee markaasi ee dhanka guurka waxaa lagu sababayn jiray diin waxaa lagu sababayn jiray dhaqan waxaa lagu sababayn jiray xoolo waxaa lagu sababayn jiray caaqil oo la dhihi jiray hebel caaqil hebel baa gabadhaa dhalay waxyaabo badan baa lagu sababayn jiray laakiin hadda dee wixiiba ma jiraan nin walbaba wuxuu arkuu iska kabtu gashtay kabti u go-an buu iska gashanaya ani waxay la tahay dhaqanka dhaqan aad u qiimo badan buu ahaa oonaan marna laga maarmi karin Eh, waayahay axmed waa mahadsantaa waan kuu soo laaban doona haye cabdisamad aniga horta taa axmed waan ku garab uma- kuma raacsani waayo waxaan ku sheegayaa caaqil iyo waqtigii soomaali waa isku dhaqantay wiilkan dibadda ka imaanaya kharash buu wadaa aabihii gabadha uu ka reebay kama tegahayo waa aad halkaasuu kala soo xiriiraa mar kasta qaar waxaan xasuustanaa haddaba joogo oo wiilashii gabdhihii ay ka guursadeen odayaashii ka guursadeen guryo u dhisay oo garab qabtay midda kale gabadha gabadhii hore uu axmed hadda uu leeyahay way fiicneed waxbaa gabar miyi joogto oo baadiyo joogto oon cilmi lahayn hadda middan cilmi bay leedahay cilmaheeda iyadaa wax baraysa hadday ilmaheeda iskuulka ka imaadaan waxbay la qabanaysaa waxbarashadii bay kaa tookulanaysaa dhaqanka awal hore maamulkii baadiyo iska ah cunigama markuu toddoba jir gaara meeshii la geen lahaa iskuul waxaa la raa- ushaa loo dhiibahay geelu raacahay laakiin cunigan hadda hooyadii baa ku takurursan oo daba taagan oo waxbarashadii iyo wax kastaba iyo cilmigii la daba taagan adduunkina maanta berigaa ee, geela iyo ariga iyo qorigii iyo la bixin jiray iyo faraskii ma aha maanta maanta waxaa waaye adduun horumaray oo waxbarashada ay soconayso oo dadkii ka- ugu kala tegey oo midda kale dhaqankii ee dadku xumaaya ee lagu dhaqmi jirin waa laga tegay oo la dhihi jiray hebel waa reer hebel iyo reer hebelna waa laga tegey horumar baa la gaaray marka sidaa darteed axmed waxaan ku diidanahay eh, in caaqil hebel gabadhiisa la doono gabadhii kalete yaa doonanahay haddii caaqilka gabadhiisa un la doono soomaali caaqil ma wada ahee yaa doonahayo gabadhii xaq bay u leedahay inay nin hesho inay guursato marka taa waan kaga duwanay maanta waa la isdhexgalay waa la isbartay soomaali istakoraysa ma jirto Eh, hadday noqoto xag dhaqan iyo xag dhaqaaleba waa la soo wada siman yahay waayahay eh, cabdisamad waan kuu soo laaban doona axmed cabdisamad doodiisa waad maqashaa inta badan wuxuu ku salaynayaa in guurkii hore ka dhaqanka soomaalida ahaan kan xilligan uu ka dhibiiraya islamarkaana eh, xitaa xagga markay noqoto xiriirinta eh, waalidka eh, labada dhinacba uu ka fudud yahay maxaad oran lahayd marka koley haddee bini'aadanka waxaa layidhi labadaa gacmo gacmahaada ma sinno laakiin fara- shantaada farood ee ilaahay uu kuu sameeyey ayaan sinnayn ruux fiican waa laga heli karaa laakiin boqolkiiba siddeetan aniga waan ka hor imaadsanahay nin dibad jiray iyo ruux dibad ka imaaday iyo nin ingiriis akhristay iyo nin kalja dhex booday waxaa igala habboon ninka dhaqankiisa iyo hiddihiisa haysto ee gabadhaydana hadduu iisoo doonto kaa unbaan siinaya ee waxaan laakiin nin walba ku waaninayaa koley adiga dhulka kamaadan soo bixin bini'aadan baa tahay ruux baa ku dhalay meel baad ka soo jeedaa in aad dadkaadii iyo waxaadii aad barato oo dhaqankaada muxuu ahaa aad tiraahdo oo dhaqan gaala xagga isaga dhigtood kii islaamka aad qaado yaan wax wadaagnaa in aad tiraahdo waa lagama maarmaan waxaan leeyahay aniga guurkii horaan taageersanahay asagaasaanan rabaa haddaan helaayana aqal heeriyaanba rabi lahaa iyo duur inaan islaam ku dhisto Eh, maadaama marka een, annaga koley dhaqanka annaga waad garane gabadha markaad soo arkooto ood miyiga joogto ood caawa u tagto ood berri rabto inaad la hadasho ee waad ammaani jirtay sida hadda nin gabar uu guursaday beri aan garanayo saaxiibkeeye wuxuu ku yidhi afkeedaa qadiid iyo qadiya qalin la moodaaye sida qaysareenku xibnuhu qaar ba meel yahay ee meel kama qaloocsano markay qaadi laafyada iyadoo qoslaysoo fadhido qaali garabkeeda in la qoray ma moodaa haween kale qiyaas loon macnaha waxyaabaha gabdhaha lagu jiidan jiray lagu soo saari jira guriga looga soo saari jiray ma ahee gabar iska jiifto oo aad teleefon ku aragtay oo waxa aniga sideedaba total arrintaa waan kasoo horjeeda waxaan leeyahay dhaqankii hore ha loo noqdo xishmad buu lahaa qadarin buu lahaa turid buu lahaa tusaalou lahaa hoga tusaalayn buu lahaa mahmaayuu lahaa nagaa taqaana guurso waxaa taqaana ha kuu dhashee ee ilmahaada u hiili hooyada markaad guursan baad aabbahay dhaqanka sidaasuu ahaa waxay ila tahay aniga aniga axmeda waxay ila tahay hadalkii kusoo gabagabaynayaa nimaanan ku dameerow kuwadayni yuusan ku rarin dhaqankan bannaanka ka imaaday nama wadaayo namana anfacayo waxay ila tahay in loo soo noqdo dib waayahay weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee cabdisamed baan ku laabnay cabdisamed axmed inta badan wuxuu adeegsanayaa in loo laabto guurkii hore haddii ay tahay dhanka xigaalada haddii ay tahay dhanka dhaqanka hadday tahay dhanka qaraabada haye adigana waxaa taageeraysaan kan dambe oo aad leedahay kii hore wuu ka foodi axmed wuxuu raacayaa inay hebel inaad guursatid inay hebel soomaali bay badatay maanta adduunkay ku firarsan tahay inay hebel haddaan dhaho aniga maanta cid cid ii xigto oo ii xigtada ii ah keli baan ka guursanaya afar baa ii banan aniga inaan in xigto un doono ma aha waxaa jira xigto in ka fiican oo ka badan oo ka wanaagsan oo ka cilmi badan oo ka aqli badan ayaa buuxo waxaa waaye waxaan guurka waxaa waaye waxaa la raacaa laba shay waxaa la raacaa gaba cunugan islaantan ay ku dhalayso islaanta dhaqankeedii diinteedii yaa la raacaa wixii la dhihi jiray maanta inay hebel waaye iyo inay hebel waaye kuwa ka fiican baad heli kartaa inay hebelkii iyo qaraaba ahaan kuu xiga kuwa ka fiican baad heli kartaa boqolkiiba siddeetan kuwa ka fiican baa la heli karaa laakiin waxay tahay guurka calafka horta ilaahay baa ku miduu kugu daro xariga oo ilaahay taas waa gaar mid kastaad guursan karta oo ilaahay uu kuu qoray oo ilaahay tii uu qoray umbaad raacaysaa haddaad boqol nin mac sida soomaalida ay dhahdo naakun baa koodayso koobay kala baxdaa waxaa laga yaabaa ninkii ay kala baxday inuu noqdo nin aanan u dhoweyn oo qaraabo ahayn laakiin midda maanta waxay tahay waxaan haddaan ka hadalno xagga dhaqaalaha guurka iyo qarashka iyo kulli waxawaaye dad iskaashanayo gabadhii qarashkeeday la imaanaysaa iyada haddee maraykankii maad wiilka hadduu maraykankii maad asagaa qarashkiisa wato gabadhii oo maga- kenya joogto ama afrika joogto ama meelay joogto ama carabaha joogto yaa dhaqaalihii waa la isku darsanaya laakiin kii hore adigaa lagu saaraya adaa lagaa rabaa wax kasto dha- hadday tahay arooskii hadday tahay ninkaaxii hadday tahay yaradkii hadday tahay oo xoole i lagugu xiraya waxaan maskax gelahayn laakiin maanta waxay taagan tahay in aan iskaashanno sababtoo waxaa keenayna waa populationkii batay dadkii Soomaaliya oo kale fogaatay Muqdisho iyo Soomaaliya waddanka hadii la joogay ee ahaan lahayd in inay hebel la dooni lahaa laakiin maanta inteed inay hebel ka doonaysa meel ku suganta lama oga waa la kala dhumay dadkii kala fakay kala bax marka maanta waxay noqonaysaa wiilashii dhalinyaradii isbaratay inay khadka iskala socdaan ee halkaa ka wada jaadgareeyaan oo isla socdaan oo gabadhii ay isfahmaan ee dabeecad ahaan uu u fahmo aniga hadda kula hadlayo wiilkayga gabar Sweden joogta wiil u dhasho uu qabaa oo la wada jooga wadankana mid baa joogta marka waxay tahay waxaan waxaa la isku barta ani midaan aqaanan maaha inay hebel nama dhihin mana doonin iyagaa isbarteen way isguursadeen marka waxay tahay maanta waxaa waaye soomaali inay garab iskugu noqoto gabdhihii si loo gurigeyn lahaa ama loo guursan lahaa ay noqoto gabdhihii raggii haweenka maanta ma ninkiiba waxaa kusoo aadaysa labaatan soddon baa kusoo aadaysa laakiin haddaan dhaho midun baan doonaya waqtiga kaaga dhammaanaya waaya cabdisamed waa mahadsantay axmed cabdisamed doodiis waad maqasha haye Eh, walaal wuu mahadsan yahay cabdisamed laakiin waxaa layidhi haddaad gu- haddaad gabar shisheeye dhulka gaala keentaan gabdhihiina guur iyo gayaanyay ka sugayaan markii waxa la fir- firdhiyo oo nin walbaba gacantaa gaadhay uu noqdo wax badan baa dhumahayo soomaalida waxay tidhaahdaa digsiga aan bulino iyo aan shiilna maraqaa ku dhinto aniga waxaan ilaalinaya waa maraqa marka waxay ila tahay aniga aniga waxay ila tahay axmed ahaane gabdhaha annaga waa la garanaya waa gabdho soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed way maanaan yihiin raas casar ilaah raas kamboni baan marka hore ku yidhi ree hebel ma dhihin aadna waxaan u taageersanahay soomaalinimada waanan jeclahay waa dalkaygii waa dadkaygii waan ku faanahayaa dhaqankaan jeclahay aniga marnaba waxaanan isoo gelin wax soomaali ka baxsan laakiin soomaali soomaali baa ii tahay laakiin waxaan leeyahay war bal dhaqanka annaga aanu noqonno waaya axmed gabagabadii waan kuu soo laaban doonaa ee doodeenna Eh, cabdisamed eh, axmed waxyaaba fara badan buu taabtay marka ugu dambayntii eh, maxaad eh, markaasi aad doodaada kusoo gabagabayn axmed waxa waaye wuxuu leeyahay soomaali ku abtirsan hayo soomaali ku dhashay soomaali halka hadduu ku dhashay xataa weli aabihii iyo hooyadii iyo dhaqankii wax buu ka anfahansan yahay maanta waxaan aragnay xataa diintii haddii la dhaho dhalinyarada ka imaata maraykan oo tartanka ka gasha maanta sacuudi carabiya iyo imaaraadka ee tartanka ka gasha waa number one bay ka qaataan dadkii islaamnimadii kama tegin diinta kama tegin laakiin waxay tahay waa la kala fogaaday waddan kalaa la kala joogaa wadankii dhaqankiisa ma haystaan soomaali badan oo islaam ah oo naga fiican oo naga wanaagsan baa ka imaada marka wiilka halkaa ka imaaday ee madanigiina yaqaano diintiina yaqaano gabadhaad hadduu soo doonto waad siinaysaa oo weli haddana garab kuula taagan oo aan waalidnimadii ku ictiraabsan oo aabbanimada ku ictiraabsan oo dhaqankii ogsoon oo dhaqankii raacahaya oo diintiina wata oo la yaqaano dad soomaali oo islaan ah oo la yaqaano inay hebel hebel la dhihi kara weye oo soomaali ah marka waxaan leeyahay diin soomaali meela joogto maanta waxaa waye adduunka waxaa taariikhda ugu qoran inay boqolkiiba boqol soomaali ay islaan tahay xijaabka maanta so- haddaad fiirisid eh, social mediaalka badi inta waxaa ka socdo islaamnimada waxa koowaad ee adduunka ee la isku raacay inay soomaali tahay meel kasta ay joogaan xijaabkay qabaan marka wiilka halkaa ka imaadayna waa wiil soomaaliyeed oo dhaqan islaamnimo wato gabadha halkaa laga doono la guursanayana waa gabar xijaabkeedu ku dhegan oo adduunkao dhan laga qiraya inay gabar xijaabka ay wada soomaali maanta waa la isku raacsan yahay inay gabdhaha ee xijaabka ay ku adag yihiin marka waayahay eh, ugu dambayntii axmed maxaad kusoo gabagabayn leh Eh, walaal aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaan ku soo gabagabayn lahaa dhaqanka hore horta waa lafdhabarka biniaadanka haddii lafdhabarka ay ka jabto lafdhabarka biniaadanka hadduu ka jabo ma dhaqdhaqaaqi karo haddii dhaqanka annaga marka aan si fudud oga tagnana waxaan la mid noqonaynaa wax lafdhabarta ay ka jabtay aniga waxay ila tahay ama etoobiya ha ka imaato ama soomaaliya ha ka imaato ama n f d dan aan joogna ha ka imaato gabadha soomaaliyeed waa sax waa gabar soomaaliyeed wiilka soomaaliyeedna waa wiil soomaaliyeed laakiin dhaqan baa jira sooyaal eh oo bidhimgeydha la dhaho oon horay kuugu hormariyay oonan laga gudbi karin sida aan kuu sheegay gashaanti macnaheedaan kuu macneeya waxaan ku yidhi waa gasho hanti aad ka faa'iidide bilcaan baan ku yidhi waa bilisti caanka ahayd waayeel waxa la dhaho waabaa sidan yeelay waay annagoo waayeeloo cinro nagu taalo oo cimrigan joogno inaan dhaqan aan dhaqanka annaga ahayn aan u durbaantabno aniga kolle way ila khaldan tahay waxay ila tahay dhallinyaro iyo waayeelba bal aan dib isku fiirino aan isxisaabino dhaqanka annagana aan ku noqonno aad baan u mahadsan tahay waa tahay dhegaystayaal intaasi ayaan gebi ahaanba kusoo afmeerayaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee aad ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wuxuu toddobaadkan idinka imaanayay dhadhaa barnaamijka waxaan ku eegaynay guurkii hore ee soomaalida iyo midka xilligan barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay axmed faarax cabdi iyo sidoo kale cabdisamed xuseen diire ku nool ee dhadhaab islamarkaana ka mida dadka inta badan ka hadla arrimaha guurka iyo dhaqanka soomaalida barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doonno waxamed nuur yagoloo idinka tegay sidaas iyo nabad
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilownahay xadda ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyey koobka qaramada yurub oo hadda ay isugu soo hareen xulalka ingiriiska iyo talyaaniga ciyaarta faynalka ayaa waxaa martigelin doona garoonka wembley ee magaalada london sidaas daraaddeed sidaasi daraaddeed lix iyo lixdanka kun ee taageere ee garoonka buuxin doona ayaa la filayaa inay u badnaa doonaan ingiriis maadaama gurigooda lagu ciyaarayo oo markii labaad oo uu xulka qaranka ingiriiska tago faynaalka tartan caalami ah halka talyaaniga ay sagaal jeer tiigsadeen ciyaar kama dambays ah oo caalami ah ingiriiska waxaa ugu horeysay uguna dambeysay koob ay qaadaan sanadka kun iyo sagaal boqol lix iyo lixdankii markaas oo ay ku guuleysteen koobka adduunka talyaaniga afar jeer ayuu ku guuleystay koobka adduunka markii ugu dambeysana waxay ahayd sanadkii labada kun iyo lixdii koobka qaramada yurubna hal jeer ayuu horay ugu guuleystay la arki doonee cidda ku guulaysan doonta sanadkan koobka qaramada yurub ee hadda fooda nagu soo haysa haddii rabbi raalli ka noqdo waa tahay shalay inta badan naadiyada kubadda cagta yurub ayaa bilaabay diyaargarowga xilli ciyaareedka cusub ee labada kun koob iyo labaatanka iyo labada kun laba iyo labaatanka dalka talyaaniga qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxaha roma milan iyo inter ayaa bilaabay shalay tababarkii ugu horeeyey ee xilli ciyaareedka cusub macalin hoose morino ayaa tababarkiisa ugu horreeyey siiyey shalay ciyaartoyda roma morino ayaa wariyaash u sheegay inuu roma u tagay sidii uu guulo u gaadhsiin lahaa hose marino oo ka mid ah macalimiinta ugu caansan dunida kubadda cagta ayaa horey usoo leyliyey kooxaha f c porto chelsea real madrid inter milan manchester united iyo tottenham markaana warar kooban oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kadib markii ay xaqiijisay inay dhowaan la soo wareegtay laacibiinta kale ah waynaldam ashraf xakiimi iyo sergi ramos ayay kooxda baris san german ee dalka faransiiska isniinta soo socota soo xerogelin doontaa goolhayihii kooxda a c milan iyo xulka talyaaniga gianluji donaruma donaruma ayaa ku guuldaraystay inuu cusboonaysiiyo heshiiskii uu kula joogay milan kadib markii uu dhammaadka bishii hore ka dhacay kandaraaska taasi ayaa lagu sababeeyey isaga oo ku qanci waayay mushaarka ay milan usoo bandhigtay oo ahaa siddeed milyan oo yuuro laakiin b s g ayaa hadda u ogolaatay in sanadkiiba ay siiso lacag dhan labaiyo toban milyan oo yuuro weeraryahanka kooxda chelsea iyo xulka faransiiska olivier jiru ayaa ugu dambeyntii lagu wadaa inuu isniinta ku biiro a c milan kadib markii ay chelsea ogolaatay inay ku iibiso laba milyan oo yuuro macalinka kooxda atletic madrid diego simeone ayaa shalay kordhiyey heshiiskuu kooxda kula jooga isaga oo saxiixay qandaraas ku eg sanadka labada kun afar iyo labaatanka ugu dambeyntiina kooxda reaal madrid ayaa iyaduna qandaraaska u kordhisay najo fernandes kaas oo kooxda lasii joogi doona ilaa sanadka labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa ha inoo joogto
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
deena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta intaas ay ku dhintahay waxaan idiin soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo